post it right here on VOA1 The Hits.
Forget.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com hor wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha may ee sanadka kana waa koob iyo toban afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyarada dhadhaab oo ka faa'iidaysanaya fursadaha ay ku baran karaan farsamada gacanta ee digitalka dhallinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iidaysanaya fursadaas iyada waxaa jirta hay-adooyin n r c iyo d r c la dhaha wax bara dhallinyaradan ayadaa fursadan u fidiyey marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada soomaaliya ee kenya wax ku bartay iyo sida ay uga qayb qaadanayaan siyaasadooda dalkaasi kaalmihii heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah abdulqaadir toddoba ruux oo u badan askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa ku dhaawacantay qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida uu sheegay taliska booliska soomaaliya afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa v o eda u sheegay in qaraxa oo uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey uu ku bartilmaameedsaday kolonyo baabuur ah oo maraysay ama taagnayd bar kontarool oo ku taala agagaarka kilomitir afar oo ah kontarool laga ilaaliyo gaadiidka u socda xayndaabka garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho halkaas oo hadda ay ka socoto hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa madaxweynaha soomaaliya oo doorashadiisa lagu wado inay dhacdo shan iyo tobanka bishan afhayeenka ayaa sheegay in markii uu qaraxa dhacayay uu halkaasi marayay jenaraal garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaaladiisa sidoo kale guddoomiyaha degmada wardhiikley saynab xabsi ayaa idana la sheegay inay halkaasi maraysay ciidanka dowladda oo ku sugnaa goobtii uu qaraxa ka dhacay ayaa rasaas riday iyadoo gaadiidka gurmadka ay ku howlanaayeen daadguraynta dhaawaca ma jirto faahfaahin intaas ka badan oo ay bixiyeen booliska soomaaliya shiriin cabdilxakim oo ahayd wariye ka tirsan telefishinka aljasiira ayaa lagu dilay rasaas ciidamada israa'il ay arbacadii maanta ah ku fureen dhulka la haysto ee daanta galbeed sida uu sheegay telefishinka laga leeyahay qatar balse militariga israa'il ayaa sheegay in laga yaabo inay toogteen dad falastiiniyiin ah oo isku dhaceen ciidamada mid ka mid a saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in shiriin cabdilxakim oo ah shiriin abu aqlam oo ah koob iyo konton sano jir ay dileen ciidamada israa'il xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada janiin oo toddobaadyadii lasoo dhaafa ay kordheen weerarada ciidamada ay geysanayaan wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa xaqiijisay geerida abu aqlam waxaana ay sidoo kale sheegtay in wariye labaad oo lagu magacaabo cali simodi isna la dhaawacay war qoraal ah oo uu soo saaray militariga israa'il ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen kadib markii ay rasaas xoog leh kala kulmeen janiin waxaana intaasi ay ku dareen in ay suurtagal tahay in saxafiyadan ay ku dhimatay rasaas ay soo fureen falastiiniyiinta laakiin hadda uu socdo baaritaan ay arrinkaasi ku sameynayaan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhagaystayaal iyadoo lagu wado in doorashada soomaaliya ay qabsoonto haddana waxaa muuqanaya doorka iyo kaalinta arrimaha siyaasadda iyo doorashada dadka ay ka qaadanayaan dhalinyarada ayaa hadda dhalinyarada dalka dibaddiisa iyo gudihiisa wax ku soo bartay ayaa iyagana ka mid ah dadka isku dayaya inay door ku yeeshaan inkastoo ay sheegeen in weli sidii la rabe aysan dhalinyarada uga dhex muuqanin hay-adaha dowladda iyo siyaasadda dhalinyaradaasi oo wax ku baratay kenya warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed maadaama ay doorashada soomaaliya marayso heer gabagaba ah haddana dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay dalka dibaddiisa gaar ahaana dalka kenya ee dhowaan dib ugu laabtay dalka soomaaliya ayaa sheegaya inay jiraan isbeddel dhanka ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadda iyo hay-adaha dowladda ah oo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la arkayaa iyagoo door muhiima ka qaadanaya arrimaha doorashada dalka gaar ahaana midda hadda socota ee doorashada madaxweynaha taasoo lagu wado inay dalka ka qabsoonto shan iyo tobanka bishan iyadoo ay xusid mudan tahay inay jiraan dhallinyaro badan oo sanadkan kusoo biiray labada gole ee baarlamaanka soomaaliya yuusuf cabdiraxmaan cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii dalka u tegay arrimaha doorashada oo aan weydiiyey farqiga dhanka dhallinyarada ah ee doorashadan iyo kuwii ka horreeyey ayaa sheegaya in ka qayb qaadashada dhanka dhallinyarada ee arrimaha siyaasadda iyo doorashada dalka ay soo hagaagayso idinkaga mahad celinaya fursaddan door aad iyo aad u ballaaran ayay ku leeyihiin dhallinyarada doorashooyinkan waddanka ka socda ee doorkooda dhallinyarada waxay muujinayaan ifafaalo iyo rajo wanaagsan sanad walbana waa sidaanoo kale doorashadii hore ay dhacday iyo doorashadan wax weynoo farqia u dhexeeya ma jirto dadaalada dhallinyarada sidaanay u wadeen laakiin weli may gaarin taargetkii iyo hadafkii ay lahaayeen weli ma gaarin marka waxaan rajaynaynaa in la gaaro kambeynka inta ugu badan waxaa ka qayb qaadanaya waa dhallinyarada xarumaha ololaha markaad tagto oo dadka taagan waa dhallinyarada social media markaad fiiriso waa dhallinyarada musharax walba qof walba oo dhallinyarada wuxuu isleeyahay wuxuu u kambeyn garaynaya qofka uu isleeyahay dhallinyarada ayuu uu badbaadinayaa oo shaqo abuur u samayn doonaa fursad ayaad ka heli doontaa waxyaabahaas iyo waxyaaba ka badana maskaxdooda ka guuxayo balse hore uma helin laakiin markan waxaan u rajaynaynaa inay ay gaaraan taargetkooda iyo hadafka ay ka leeyihiin oo ta ugu weyn ay tahay in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur iyo inay ka qayb galaan dhallinyarada dowladnimada ee dhismaysa ee soomaaliya markaa fiiriso dhallinyaro badan oo kenya wax ku baratay ayaa dalkii ku noqonaya marka laga soo tago in iyaga shaqa abuur ay raadinayaan oo ay musharax u ololeynayaan ama u kaambeengaraynayaan iyaga ma muuqataa door iyaga ay ku qaadanayaan kaalintooda iyagoonan cidna u hoos fariisanaynin ma kuu muuqataa way muuqataa way isku xiran yihiin siyaasadda iyo doorka ay qaadan karaan waa wax isku xiran waa midda koowaad dhallinyarada haddii ay heli lahaayeen jawi ku habboon dadka kuwa gudaha ku bartay iyo waxbarashadooda ay ku qaatay iyo kuwa dibadda ku qaatay labadaba waxay u baahan yihiin number on waxa ay u baahan yihiin soomaalida inteeda kaleeto oo amni ah cabdisalaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada wax ku soo baratay dalka dibaddiisa islamarkaana ka mid ah dhallinyarada hamiga kale arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in dhallinyaradu ay ka go'an tahay sidii ay u bedeli lahaayeen soomaaliya
ugu horrayntii horta hambaliga waxaan leeyahay dhallinyarada soomaali meel walbay joogto leanna waxaa lagu aadiyey doorashada soomaaliga yani shan iyo tobanka mey oo ah maalin aad iyo aad dhallinyarada soomaali aad iyo aad marka dadkii halkaas ka keenay dimuqraadiyadda iyo halganka iyo hanaankan wanaagsan oon maanta haysano s y l saddex iyo tobankii dhallinyaro maanta yani dad waxaa ku jira oo imaaday yani fikir wato maxaanku yidhahdaa waryaanan wax ku qaybsan yani qaab aan wax ku qaybsanno maxaanku idhahdaa qofka muxuu leeyahay aqoon muxuu soo qabtay yacni kartidiisa maxay tahay marka soomaalidii ka qayb qaadatay doorashooyinkii maxaanku yidhahdaa gobollada soomaaliya ka dhacay oo dhan waxaa la arkaya dad dhallinyaro ayaa u cadcadaa oo kuraasta isku sharxaya dadkaasoo ay ka go'an tahay inay waddanka yani isbeddel ay ka sameeyaan sidaa ogsoonnahay soomaaliya markii la fiiriyey tirokoob ahaan caqabado kala duwan oo jira aawadeed dhallinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan si ay fursad ugu helaan arrimaha ay doonayaan ee dhanka siyaasadda iyo xafiisyada dowladda waxa ay u daba fadhiistaan raggii odayaasha ahaa ee iyaga siyaasadda iyo shaqada dowladda uga horeeyey arrintan ayaana niyadjab xoogan ku keynta dhallinyaro badan oo hami ka lahaa inay ku biiraan arrimaha siyaasadda waddanka yuusuf cabdiraxmaan cali ayaa sheegaya in weli aysan dhallinyaradu gaarin halkii ay tiigsanayeen weli ma gaarin halkii la rabay laakiin waa iska adduunyaaba la gaarayninba meesha aad rabta weliga kama gaarinsid laakiin waa dadaalkii way wadaan waddadiina way hayaan dhallinyaradii waan rajaynaynaa inay inay gaaraan dalkao dhan ayaa dadaal ku jiro qof walba soomaaliyeed wuxuu u jecel yahay in waddankiina uu horumar sameeyo si iyaga naftooda ay u horumarto waa wax isku xiran guda iyo iyo dibadba soomaalida rajo weynay muujinaysaa dhallinyaro iyo duquuba marka weli lama gaarin waan u sii soconnaa wadadeediina waddadeediina waa la hayaa maxaa ku baaqaysaa marka dhallinyaradu ugu soo jeedinaysaa inay kuwa dalka ka maqanna aad u haysaa talo ah iyo kuwa joogaba soo jeedintaada soo jeedinteeda ugu dambaysa ee dhallinyaradaasina waxay tahay dadaalka inay halkaas ay ka sii wadaan shalay maanta waan ka fiicannahay berrina waa ka sii fiicnaan doonnaa halka uu dalka uu taagan yahay in laba lama jibaaro dadaalka ay ku jiraan dhallinyarada meel fiicanna way soo gaareen dalkiina meel fiican u marayaa
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo cabdihani xaashi
intaasaan ku dhaafna heestaasi hadoondoonan caashaqa uu ku luuqeeyo cabdihaani xaashi weli waxaad degeysanaysaan idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa muddooyinkan dambe aada ugu biiraya xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala xeryaha qaxootiga iyadoo hore dhallinyarada aysan ugu baraarugsanayn muhiimadda ay shaqo abuurkooda ka qaadan karto farsamada gacanta sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed yagool waxaa muddooyinka ugu dambaysa kusoo badanaya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa waxbarashada dijitaalka ee casriga ah iyadoo dhallinyaradan ay wax ka bartaan goobaha farsamada gacanta ee ku yaala gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhallinyaradan ayaa sidoo kale waxay aad markaasi ay u danaynayaan kuna soo biirayaan goobaha isla farsamada gacanta lagu barto iyagoo markaasi waxyaabo kala duwan baranaya qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka baxay dugsiyada sare ku yaala xeryaha halka qaarkoodna ay ka baxeen kuleejyada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalkan kenya ayaa haatan waxay u soo jeedsadeen in ay wax ka bartaan goobahan farsamada gacanta iyagoo markaasi qaab dijitaala wax ku baranaya amaba sidoo kaleeto meelo ka baxsan dalkan kenya qaab online wax lagu barayo arrintan ayaa waxay timid markii dhallinyaro fara badan oo ku nooleed xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka baxay jaamacadaha iyo kuleejyada dalkan kenya ay shaqala-aan noqotay balse kuwii bartay farsamada gacanta ay shaqooyin ay ku marayaan noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ka heleen gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aadan xasan samriye waa mid ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu barnaamijka dhallinyarada ee v o a oga warramay muhiimaddu ay u leedahay dhallinyarada barashada dijitaalka cusub isagoo dhanka kala sheegay in arrintan wax badan ay ka qabanayso shaqala-aantii haysatay dhallinyarada maalmahan u dambeeya waxaa kusoo badanaya xerooyinka qaxootiga dhadhaab qaabka farsamada aalada cusub ee teknolojiyada ah waxa lagu baranayo dhalinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iidaysanaya fursadaas iyada waxaa jirta hay-adooyin n r c iyo d r c la dhaha wax bara dhalinyaradan ayada ah fursadan u fidiyey marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta badanaa dhalinyarada waxaa soo akristeen ilaa dugsiga hoose dugsiga sare ilaa jaamacadaha soo dhameeyeen kuwaasi waxay badanaa door bideen inay qaab aladan cusub ay ku bartaan teknolojiyada ah qaabka asaga waa qaab oo ad ku aad wax ku baran karta online-ka qaab aad ku shaqaysan karto ayaa jirto marka taas ay badanaa hadda beryahan tartamo badan ayaa ka jira xeraadaha xerooyinka dhadhaab dhalinyarada halkaas ayay u jeesteen maadaama qofku waxaa soo bartay mustaqbalka mustaqbalkiisa ay tahay inuu ku shaqaysto aalada cusub qofku waxaa soo bartay waxaa la saaxiibo badanaa combyuter waxyaabahaas la saaxiibo waxyaabahaasna waxaa u xiriirsiin aalada cusub marka dhalinyaradii waxaa soo akristeen dhameeyeen jaamacadaha hadda waxay haystaan fursadahaas ayaa xerooyinka ku haystaan wayna ka faa'iidaystaan badanaa waxyaabaha ay bartaan waxaa kamid ah data entry waxa la yidhaha qaabka oo baaraadka loo geliya combyuterada qaabka loo sameeya transcription qoraalka ah waxaa kaloo bartaan translation waxa la yidhahda qaabka oo loo bedela luuqadaha looga bedela manaha sida ingiriiska oo kale soomaaliga loo bedelaya waxyaaba badanaa la tusaa oo si ay ugu shaqaystaan mustaqbalka waxaa kaloo jira farsamo kale ayaa jirto farsamooyinka way kala yihiin kuwa u baahan shahaadooyin iyo kuwa u baahneen manaha aqoon aqoonsare sida shahaadooyinka u baahan xooga waxaa kamid ah qaabka loo geliya tuubooyinka wadooyinka loo geliya qaabkaas waa jiraan ayagana waa dhalinyaro badanaa barto waxaana badanaa oo ka faa'iidaysta dhalinyarada dugsiga hoose soo dhameeyey galas eight meelaha soo dhameeyey iyo kuwa hataa aqoon sare aan lahayn oo qaabkii wax loo qoray iyo qaabkii wax loo aqriyay bis garanaya ayaa badanaa ka faa'iidaysta sidii harqaanka harqaanka oo kale sida alxanka oo kale iyo sida tuubooyinka wadada loo geliya iyo sida loo xiriiriya korontada iyo qaabka mataqaana oo ilaanka loo saaro iyo qaab waxyaabo badan ayaa jira oo qabtaan maadaama hadda hay-adaha ay dadka la rabaa in dadka dhalinyarada qaxootiga ay iyaga iskood u shaqaystaan ee ay ka guuraan qaabkii hore ee dacaawin jiray in hadda ay iyaga ay isku filnaadaan farsamooyinka faraha badan ayaa ka jira xerooyinka hay-ada sida d r c iyo n r c ayaana mataqaanaa fursadahaas dhalinyarada baran faa'iidada ugu jirta waxaa waaye dhalinyaradan marka ay bartaan farsamadan way ku shaqaysan karaan oo way waxay mataqaanaa suuq ayay la tagayaan kadibna way ku shaqaysanayaan dhalinyaro badan ayaa jirta oo xerooyinka qaxootiga sida mataqaana qaabkan looga shaqaysta freelancer ayaa la dhahaa qaabka computerka looga shaqaysta ee loo bedela luqadaha loo bedelo dhalinyaro badan ayaa jiraan arrintaa iyada oo suuqa mataqaanaa meelo ka furteen oo computerada la tageen oo ku shaqaystaan sida oo kale lansaarka waxaa jira gabdho badan oo ka qalin jibiyeen haddana suuqa mataqaanaa la tageen arrintoodii waxay barteen ku shaqaystaan oo lacag ka soo saaraan ilmahooda iyo ku giishaan sida tuubooyinka loo geliya dhalinyaro badan ayaa jira dhulka tuubada loo geliya dhalinyaro badan oo arrintaa ayada wax soo barteen oo haddana ku shaqaystaan hay-adooyinka ugu shaqaystaan ayaa jira waayo waa og tahay guriga wuxuu u baahan yahay tuubo u baahan yahay koronto u baahan yahay way ku shaqaystaan meel kastoo ay tagaana mataqaana waa waxyaaba loo baahan yahay hadda jeerba dibadda tag ama dalkaadi joog waa loo baahan yahay guriga in macnaha tuubo u lahaado in mataqaana koronto u lahaado marka farsamada haddii bartaan waxay ku helayaan shaqo meel kasta ay ugu shaqaysan karaan saan hor kugu sheegay waxa kusoo aadiyay waxaa waaye maadaama xerooyinka qaxootiga aan joogna ilaa soddon sano gacana nagula hayay hadda kadib waxay door bideen dhalinyarada in ay ka baxaan gacanta lawaayay wixii la siin jiray ayaga ay farsamadan ka faa'iidaystaan ay bartaan kadibna ay ku shaqaystaan waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadan ka faa'iidaystay ee bartay markay dhameeyeen kadib magaalada galeen ku shaqaysteen dhalinyaro badan ayaa ku dayatay dhalinyaradan waxay soo barteen oo hadda ay ku shaqaysanayaan marka ayagana hadda meesha waxay noqotay in lagu tartamo la aado meelaha lagu baranayo
dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sanad walba boqolaal arday ay ka baxaan dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaysan horaan ahayn kuwo ku dhiiran barashada farsamada gacanta balse waxaad moodaa muddooyinka ugu dambaysay inay arrintan culayska saarayaan axmed nuur maxamed cabdulaahiyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ku guulaysatay in ay heshiis la gasho ciyaaryahankii dunida loogu doonista badnaa ciyaaryahan arling halland manchester city waxa ay kula heshiisay kooxda kubadda cagta ee brushia dortman in ciyaaryahan halland uu kusoo biiro manchester city marka xil ciyaareedkan uu dhammaado isagoo manchester city ugu kacaya lacag gaaraysa koob iyo konton milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan halland ayaa ka mid a weeraryahanada dunida loogu doonista badnaa waxaana xiddigan maalmihii uu la joogay kooxda kubadda cagta ee brushia dortiman uu dunida usoo bandhigay xirfadiisa kubadeed ee la yaab kale waxa uu siddeetan iyo sideeda kulan oo u saftay kooxda kubadda cagta ee brushia dortiman uu shabaqa la helay siddeetan iyo shan gool weeraryahankan ayaa waxaa kooxihii daydayga ka mid ahaa waxaa kubadda cagta ee manchester united real madrid barcelona iyo b s g laakiin waxaa saxiixiisa ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahan halland ayaa la filayaa inuu kooxda manchester city ka dabooli doono dhinaca weerarka oo loo tirinayo guuldarooyinkii ugu badnaa kooxda ay kasoo gaaray ciyaaraha champions leaga inay ugu wacnayd iyadoo kooxdu aanay haysanin weeraryahan la hubo oo afka hore kaga ciyaara xirtana nambarka sagaalaad haatan taageerayaashu waa kuwa kooxda kubadda cagta ee manchester city rumaysan yihiin in cudurkii champions leaga dawadiisii la helay oo halland uu noqon doono fursadii ay koobkaasi kooxdu markii ugu horeysay taariikhdeeda kusoo hantii lahayd ciyaaryahan halland koob iyo labaatan jirkan u dhashay wadanka norway ayaase sababta uu kooxda brushia duurtimaan uga soo tagay islamarkaasina u go-aansaday inuu manchester city ku biiro loo aaneynaya in ay tahay aabihii oo kooxda manchester city u ciyaari jiray weliba xilligii ciyaaryahankan uu dhashay na ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee manchester city haddaba la arki doonay xiddigan halland iyo manchester city marka uu midowgoodu ka dhaco gegida itixaad stadium halka ay guushooda iyo hanashada koobabka ay ku haminayaan ay gaarto kooxda kubadda cagta manchester aynu weli ku jirnaayey waxay caawa goor dambe kulan adag kooxdu la ciyaareysaa kooxda wolfis iyadoo ay kooxdu markaa rajeynayso inay guul kala soo noqon doonto guriga kooxda kubadda cagta wolfis liverpool ayaa lasoo barbaro noqotay kooxda kubadda cagta manchester city kadib markii habeenkii xalay ahaa kulankii ay la ciyaartay kooxda aston villa ay laba gool iyo hal kaga soo adkaatay aston villa waxaana haatan manchester city ay isku dayeysaa in ay guriga wolfi saddex dhibcood ka soo qaadato si markaasi ay u xaqiijiso kusii dhowaashada hanashada horyaalka wadanka ingiriiska dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee wadanka mareykankana kulamadii adka habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda kolayga ee miami heat ayaa boqol iyo labaatan iyo siddeetan iyo shan ku dardartay kooxda philadelphia seventy sixers shantii kulanoo la ciyaarayna saddex iyo laba waxaa haatan ku sareysa kooxda miami heat iyadoo lugta tan xigta guriga philadelphia la wada tegi doono finaki sans waxayna dardartay oo soddon dhibcood kaga soo adkaatay kooxda dallas mavericks boqol iyo toban iyo siddeetan ayayna guusha ku raacday iyana shantii kulan oo la ciyaaray saddex iyo laba ayay finakis ku hogaaminaysaa iyadoo kulanka lixaad lagu kulmi doono guriga kooxda kubadda kolayga ee dallas mavericks waagaga dhegeystayaal guud ahaan xubintaana ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe amasca dowladila sida ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mascade markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso fartuun laki codkaasi baxsan ee fartuun laki ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo dhalinyarada